Washington, wishing you will have a great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa isniin labaatanka bisha janwari sanadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan xafladda caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha todobyafartanaad ee maraykanka oo maanta dhacaysa iyo donald trump oo mar kale ku noqonaya aqalka cad waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dhaqangalka heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya israa'il iyo xamaas oo saakay galay maalinkii labaad baaqay nabadeed oo loo dirayo beelo ku dagaalamay galbeedka gobolka mudug iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ku horeeya warkii dunida toddoba saacadood kadib markii ay xamaas xoraysay saddex ka mid a lahaystayaasha israa'iiliyiinta ayaa xalay saqdi dhexe kadib xabsiyada israa'il laga sii daayey ilaa sagaashan falastiiniyiin ah isweydaarashada maxaabiista ayaa qayb ka ah wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ee dhex maray israa'il iyo xamaas kaasoo ay dhexdhexaadiyeen maraykanka masar iyo qatar heshiiska ayaa dhigaya in halkii la haysto oo israa'il ah ay xamaas ku bedelato sii daynta soddon maxbuus oo falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada israa'il in xabadda laga joojiyo gaza in gargaarka loo ogolaado ghaza iyo in ciidamada israa'il ay bilaabaan ka bixista ghaza basas waday maxaabiista falastiiniyiinta ayaa xalay kowdii habeennimo kadib gaaray magaalada ramala halkaas oo ay kumanaan falastiiniyiin ah oo lulayay calanka falastiin iyo kan xamaas ay kusoo dhoweeyeen mashxarad iyo damaashaad dhanka israa'il saddex ka mida lahaystayaasha ayaa la midoobay qoysaskooda axaddii shalay saddexda lahaysta ayaa kale ah romi gonen oo afar labaatan jir ah lagana afduubtay xafladii muusiga ee nova emile domari oo siddeed labaatan jir ah iyo darona stambrecher oo koob iyo soddon jir ah kuwaasoo laga afduubtay deegaanka kibutis kafar aza wareega labaad ee sii deynta maxaabiista ayaa lagu wadaa in uu dhaco sabtida soo socota markaas oo la filayo in la sii daayo saddex iyo soddon ka mida lahaystayaasha halka israa'il ee xabsiyada ka sii dayn doonto ku dhowaad laba kun oo falastiiniyiin ah wejiga koowaad ee xabad joojinta ayaana laga rajo qabaa inay socoto ilaa labaiyo afartan maalin saacado ka hor inta aanan xilka loo dhaarinin ayuu madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump xalay magaalada washington d c kula hadlay kumanaan ka mida taageerayaashiisa isu soo bixii dadweyne ee xalay uu trump ku qabtay garoonka kubadda koleyga ee capital one arena ayuu trump kaga dhawaaqay qaar ka mida waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka cad tago xafladaha dhaarinta kadib wuxuu sheegay inuu saxiixi doono digreetooyin madaxweyne oo tiro badan kuwaasoo uu ballanqaaday inuu uga farxin doono shacabka maraykanka ee soo doortay dadka maraykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda taa beddelkeedana waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsanayd toddobaadkii ugu weynaa iyo boqolkii maalmood ee ugu xiisaha badnaa ee uu sameeyo madaxweyne taariikhda maraykanka ayuu yidhi trump ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Trump saxiixi doono ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan laba boqol oo amara madaxweyne ah awaamiirta ayaa la filayaa inay ugu muhiimsanaan doonaan amniga xuduudaha musaafuriinta baaxadda weyn ee uu wacadka ku maray cafiis uu u fidin doono eedeysanayaasha weerarkii aqalka koongareska ee lixdii janwari ee laba kun koob iyo labaatankii kor u qaadidda wax soo saarka saliidda iyo gaaska iyo bedelidda kumanaan shaqaalaha dowladda federaalka ah iyo qodobo kale wuxuu kaloo sheegay inuu isla marka uu xafiiska tago uu meesha ka saari doono amar kasta oo xagjirnimo iyo nacasnimo ka muuqato oo uu horay u soo saaray madaxweynaha xilka kasii degaya ee joe biden trump ayaa taageerayaashii uu xalay la hadlay hortooda ka sheegay in maamulkiisa uu shaaca ka qaadi doono dukumentiyada sirta ah ee u keedsan dowladda ee la xiriira shirqooladii lagu dilay madaxweynihii hore ee mareykanka john f kennedy senator robert kennedy iyo hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa madaniga mareykanka martin luther king halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay sidii aada warkeennaba ku maqlayseen madaxweynaha cusub ee mareykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maanta oo isniina lagu caleemo saaro qasriga koongareska ee capital hill ee magaaladan washington d c xafladda caleemasaarka ayaa waxaa ka qaybgalaya marti sharaf isaga kala timid caalamka iyo gudaha mareykanka trump ayaa mar kala dhaariyay kadib noqon doona madaxweynihii toddobiyo afartanaad ee mareykanka wuxuuna markii labaad geli doonaa aqalka cad munaasabadda caleemasaarka oo markii hore loo qorsheeyey inay ka dhacdo meel fagaaro ah ayaa loo bedelay xarunta koongareska sababo la xiriira qabow aada u daran oo kasoo dhacay maanta magaaladan washington d c haddaba xaashi shaafi oo ka faalooda arrimaha maraykanka ayaan weydiiyey bal inuu nooga waramo caleemasaarka madaxweyne trump ee maanta dhacaya
iyagu caleemasaarka maanta waa runtii waa historic caleemasaar oo taariikh ah oo taariikhi ah weliba sababtoo ah ninka caleemasaaraya maanta waa nin mar horena madaxweyne soo noqday afar sano keliyuu ka maqnaa booskan afartan sano dagaal baa ku socday haddana soo noqday runtii waa madaxweynihii afartan iyo toddobaad ee maraykanka waa runtii waa doorasho taariikhi ah la imanaysana waa dhacdooyin badan oo kala duwan waa gartay marka maanta oo kale ama caleemasaarka marka ay noqoto labaatanka january maxaa dhacaya maanta
runtii waxaa dhacaya laba arrin mid waa ko waa mid oo private ceremonial ah gudaha maadaama ay waxaa isbedelay weygii markooda loo balaangelinay wuxuu ahaa sida caadiga traditionalka ama dhaqan ahaanta maraykanka dhici jirtay waxay ahayd madaxweynaha markii la dhaarinayo waxaa lasoo joojiyaa balkaniga banaanka oo adduunka dhan ay hor yimaadaan kadibna waxaa imaaday chief justiceka oo ku dhaariya meeshaas inuu madaxweyne nimadiisi loo dhaarso babliga iyo adduunkiiyo arkaya iyo congaresski iyo cabinetkiisi oo wada dhan laakiin maadaama magaalada washington d c maanta qabowgii ugu daraa ebad uu ka dhacayo waxaa la baajiyey eventedii ama xafladihii banaanka ka dhacayay oo ah dadku banaanka istaagayay waxaa laga baqay inay qabow u dhintaan qabowga wuxuu yahay qabow extreme ah marka waxaa laga baqay dadka qabow baa ba-aan marka waa la koobay oo private ceremony oo ceremony aada u yar number aada u yar ah oo ah congaresskii iyo maxaan ku dhahaa iyo iyo cabinetkiisi iyo familadoodii keliya iyo ay noqonaysaa idantii ugu horeeya oo dhaarinta ah oo markuu ka baxana kadib dadkii maadaama ilaa dhowr boqol oo kun oo qof iman lahayd oo la baajiyey meel qaada labaatan kun oo qof oo stadium ah ayaa la kareeyey oo adisi dadkii qaar ka mid oo nasiib u yeeshay weliba labada boqol iyo dhowrkii boqol oo kun sidii loo kala saari lahaabaa ilaa hadda weli xujo oo weli aan final noqonin taasna labaatankaas kun oo qofna wuxuu la kulmayaa insha allah markuu hadda dhaarintiisa ka baxo
waa garta shaafi maanta waa la dhaarinayaa madaxweynaha cusub donald trump aqalka cad ayuu mar kale dib ugu laabanayaa marka maalintan labaatanka january ee guud ahaan ee dalka maraykanka iyo weliba muwaadiniinta ee maxay uga dhigan tahay
runtii waa maalin kale oo taariikhi ah oo sidii sooyaalka looga soo wadanka maraykanka ka ahayd inuu madaxweyne baxo madaxweyne kala yimaado waxay u tahay maalin kale cusub iyo madaxweyne cusub iyo taariikh cusub waa maalin runtii his- weliba doorashada waxay ahayd doorasho histo- taariikhi ah waayo dagaalkeeda aad buu u badnaa Eh, haddana dagaalkii meel baa la iska dhigay waxaa la noqday dad maraykana iyo madaxweynahoodii uu u yahay maraykan kii doortay iyo kaan dooranba marka waa doorasho taariikha isleeyahay wax isbedel oo bulshadu ay dareemaysa aan aanan jirin ilaan ahayn boorashada qaar oo aan bini aadamka ay ku kala duwan yihiin labada xisbi marka loo fiirsho laakiin sida guud ahaan waa waa runtii taariikh aad ay usoo dhaweynayaan dadka maraykanka si ta- weliba tantii ka horreysay waad xasuustaa oo een, isbedelkii hore wuxuu qalalaasaa galay oo qaar waa diidanayeen qaar waa ogolaayeen laakiin hadda waxay ila tahay mid si wanaagsan oo hufan inay ku dhammaatay doorashadii si wanaagsan hufanna dhaarinti- dhaarintiisa maanta socota ay ku dhammaanayso wa- maraykankana uu galay macnaha waa cusub inuu u beriyo laga yaabo boolosyada uu la yimaada qaar badan inay wanaag badan ugu jiraan bulshada sida een, dhaqaalaha kobcintooda oo kale iyo marka ma la ma la saadaalin kara waxyaabaha kale waxaa saadaalinaa keliya hadaladii iyo kaambeenkii oo ka- hadallo badan oo kala duwanaa lagu hadlay dadka waxaa laga yaabaa inay u qaataan inuu sida hadalka uu yiri kaambeenkiisii inay u dhacayaan laakiin maya waa madaxweynihii maraykanka maanta wuxuu u yahay qof kasta oo maraykana madaxweyne waana taariikh cusub oo bilaabatay Eh, waa gartay marka ee la dhaariyo kadib ee maxaa loo malaynayaa ee tallaabooyinka ugu horeeya ee uu qaadi doono ee madaxweynaha cusub waxaa een, ugu muhiimsan hadda dadka ay isha ku hayaan waa laba arrinoo aad u xoog badan labadaba midna waa midda dadka soo galootiga ah iyo waxa laga yeeli lahaa midna waa midan hadda twitterka oo xalayba go-ay sidii oo asna uu ka yeeli lahaa TikTok.
labadaasna wuxuu- ah, tiktok ha tiktoka labadiina wuxuu yiri eh, tiktok oo kale haddii maanta markii la dhaariya wuxuu yiri waxaan sameynayaa executive eh, order ah in se muddo sagaashan casho ah in macnaha ay sii socoto oo isbedelkan macnaha oo lagu sameeyey xalay oo la- la kansalo oo dib loo soo ceshay tiktok taasna rajo fiican baa laga qabaa inkastoo ay maxkamadda ugu sarreysay waddanka amartay laakiin weli madaxweynaha wuxuu leeyahay awood oo executive ah oo go-aankaasna qaadan karo laakiin waqti limit waa limitkana waa sagaashanka casho sagaashanka gudahooda laga yaabaa policy in wax iska bedelo midda waa midda koowaad midda labaad waa mid sida wax laga yeeli lahaa dadka soo galootiga ah soo galootiga labaa loo kala qaaday marka soo galootiga waxaan ka hadlayaa ku yimid sharci darrada soo galootiga sharci darrada ku yimid laftigoodba haddana laba soo- loosii kala qaaday kategoriyo kale la kala geeyey kuwa hadda eh, isla maanta marka la dhaarso dagaalka lala galayo la raafayo waa kuwa dambiilayaasha ayagoo si sharci darro waddan ku yimid haddana dambiye galeen lana yaqaana meelahay degan yihiin iyo meeshay joogaan qaarkan la aqoonina baaritaan lagu sameyn doono yaa waxaa soconaysa muddo toddoba casho maanta marka la dhaariya ka bilaabanayso in raafka uu socon doono marka waxaa laga yaabaa dadkii inay waxoogaa u qaataan qof kasta oo soo galooti ah oo sharci darro ku yimid inuu saameysa laakiin maya siday hadda caddeeyeen ama madaxweynahan maanta la dhaarinayo oo uu cadeeyo bolisigii dadkii eh, isaga la shaqeynayaba dadka ay saameynayso waa dadka dambiile- dembiyada galay laga yaabo qaarkood inaysan ahayn kuwa shalay ee maanta yimid kuwaa jooga tobaneeyo sano wadankan sharci darro ku joogay marka waa dadka la taargad gareynayo oo hadda la rabay in wadama kan laga saaro la masaafuriyo oo deg deg isla maanta bilaabanayso waa dadka noocaasa dembiilayaasha ah dembiyada galay dembiye kala duwan oo ka gala wadankan ayagoo sharci darro ku jooga Eh, ugu dambeyntii ee shaafi adoo iisoo koobaya ee caleemasaarkan ee diyaargarow ka duwan ee kuwii hore ayaa ka muuqday washington d c ee meelo badan ayaa ayaa la xirxiray ee derbiyo lagu xiray ama shabaqyo iyo dhagxaan marka si loo sugo amniga marka maxaa keenay in diyaargarowgaas ee in sidaas u adag la sameeyo ama ka duwan kuwii hore inkastoo markii dambe ee qabowga dartiis ee gudaha loogu qabanayo hadda waad la socotaa taariikhda sooyaalka doorasha- markii doorashada ay socoto kaambeenkiisii saddex mar yaa waxaa isku maya laba mar baa isku day dil lagu sameeyey marna waa asigii dhegta ka dhaawacmayba marna ninkii xabadda rido waxbadiisu wax ma gaarin laakiin waa kii lagu qabtay meeshii een, eh, golofku ku ciyaarayay waa laba arrin laba dhacdooyin oo dhacdooyin aada u foolxun ah madaxweyne waddanka tartamaya in in la ataago marka dadkii saa sameynayay kuwa lamida banaanka jooga ayaan dhow noola socotaa hoteelkiisa hortiisa in hotel gaari lagu qarxiyey marka dhacdooyinkaasi dabayaalka ahaa oo ah in madaxweynihii wadanka ee la doortay in la dilo ama la khaarijiyo ama laisku dayo in la dilo waxay keeni kartaa dhaawac weyn marka taas saysan u dhiciyaan waxaa la abuuray ka hortag aad u ballaaran oo xagga amnigiisa ah iyo amniga gebi ahaan siyaasiyiinta isugu imanaysa iyo dadka muxuu- kala duwan oo macnaha mas-uuliyiinta kala duwan oo caalamka qaarkood ka imanaya iman doona meesha taa la aligeed bay yaa keentay in aada loo adkeeyo securityga laakiin iskuma xirna dadka in laga baajiyey babligu iman lahaa meesha waxaa looga baajiyey maaha mid securityga waxaa looga baajiyey say noo sheegeen qabowga ba-an ee maanta dhacaya oo runtii la yiri waa negative labiiyo toban iyo kasii badan buu noqon karaa marka winjielka lagu daro ilaa labaatan buu gaari karaa taasna qofka bini aadamka ma taagnaan kara saacad iyo saacado badan in la taagnaanay ahaan lahayd waxaa kaloo la baajiyey in eh, meeshii maxaan ku dhahda meeshii la mari jiray eh, soo mari jireen eh, dadkii u faysteynaya asaga oo banaanka lagu lugeyn jiray tiina waa la joojiyey oo isna oo banaan ku lugeyn lahaa marka waxyaaba badan baa isbedelaan isbedelada marka labadaasa keliya midna waa amniga midana waxaa keenay oo dadka badnaa iman jiray eh, taariikh ahaan u iman jiray mar kasta dhaqan ahaan intaana la baajiyo qabowgaa keenay kaasi wuxuu ahaa xaashi shaafi oo ka faalooda arrimaha maraykanka oo qadka telefoonka iigu waramayay waxaa saakay oo isniina maalintii labaad galay heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isku bedelashada ee u dhexeeyey israa'il iyo xamaas kaas oo hakad geliyey dagaalka lagu hoobtay ee shan iyo tobanka bilood ka socda gaza shalay oo axad ahayd ayaa gaza laga sii daayey saddex la hayste oo israa'iiliyiin ah kuwaasoo lagu wareejiyey ciidamada israa'il waxayna u gudbeen gudaha israa'il taasoo ah tijaabadii ugu horeysay ee dhaqangalka xabad joojin jilicsan oo dhex marta israa'il iyo xamaas kadib sii deynta saddexdaasi la hayste israa'iil ayaa lagu wadaa inay soo fasaxdo ku dhowaad boqol maxbuus oo falastiiniyiin ah oo jeelasha ku xiran haddaba waa sidee xaaladda dhaqangalka xabad joojinta oo maalintii labaad gashay iyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhacay ayaan weydiiyey dr xasan al basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen ustaad samakaab eh, ilaa hadda waxaa dhacay eh, dhinacii falastiiniyiinta waxay soo dhiibeen saddex gabdho oo markaa lahaysayaal ahaa oo israa'iil dalashahan ka soo jeeda En, waxaa lagu wareejiyey eh, hay-adda bisha cas eh, meel fagaara ah oo fagaaradii talabuun oo kale ah oo ay kumanaan kun oo shacabka falastiin oo dabaaldhigaya oo daawanaya habka loo gacan wareejinayo ay isugu imaadeen ayaa hal mar waxaa dhacday in ciidan hubaysan oo afafka xiran oo labis tuuta wata oo booliska magaalada gaza ah inay aagii dhan xireen oo ay nidaamiyeen islamarkaana ay kala saxiixireen qoladii bisha cas gabdhihii markaa faraxsan oo gaarigii ku jira loola cadaynaya oo asleeda kuwaanay meel xabsi kuma way jirin ba marka soo bixin ayaa waxaa loo dhiibay hadiyado gacanta loo gelinayo eh, oo xasuus xasuus ah oo ka tarjumaysa markii ayaga ah, lasoo afduubayay sawiro laga qaaday Eh, waxaana intaa kadib eh, caalamka wada daawaday ayadoo shahaado sharaf la guddoonsiinayo gabdhihii markaa eh, sidaas si farxad leh oo tacaamul fiican lagu sagootiyey oo markaa bishacasna ay la wareegtay muuqaalkaas ayaa hadda caalamka ay wada daawadeen dhinaca israa'iil eh, way gaadheen gabdhihii oo markaa waxay ku qaadeen diyaarad helicobter ah oo ciidanka militariga mar haddii gabdhuhu ka mid ahaayeen dhinaca militariga oo ciidan horey u ahaayeen dhinaca waxaa loo gudbiyey markaa eh, xabsigii eh, israa'iil ay kula hayeen dhinaca daantaas marka weli waxaa la sugayaa marka dhinacii israa'iil eh, dad sagaashan iyo dhowr qof oo ka imaanaya oo isra- falastiiniyiin ah oo lahaysayaal ah oo labaatan iyo kow ay yihiin eh, caruur lixdan iyo sagaal kun ay yihiin dad kale oo markaa waaweyn hooyooyin ay ku jiraan dad la raadin jiray oo markaa eh, muhiimana ay weliba ku jiraan oo dadkan hogaanka muqaawamada ga- naagihii xataa ay qabeen xasaskooda ay ku jiraan marka dhinacaasna waxaa laga sugayaa in saacada hoo saacda way soo gudbiyeen oo waxaa hadda gacanta loo geli rabaa een, hay-adda bisha cas keliya waxaa eh, lagu daahiyey maadaama baabuurtan bisha cas ay daaqadahooda is- iftiin furan yihiin ma rabaan israa'iiliyiintu in waxa la wado inay yihiin la ogaado falastiiniin si dadku aysan u banaanbixin marka waxay kaloo sameeyeen ciidanka israa'iil xaafadihii dadkan lahaysayaasha ah ay deganaayeen oo qaraabadii iyo asxaabtoodii ayayba maantadii hore usii tageen usii degeen oo waxay dhaheen wax banaanbaxa iyo wax xaflad ah iyo wax qaybinaya hambalyo ah farxad ay allaase ma jiri doonto sidaas dadkiini gacanta ku salaamay guriga hore ka geliya marka xaaladdu halkaas ayay maanta ayay maraysaa kaasi wuxuu ahaa doctor xasan al basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka mudug ee dhinaca puntland ayaa soo saaray waaq nabadeed oo ku aadan dagaalbeeleed ku dhowaad soddon ruux ay ku dhinteen oo ka dhacay galbeedka gobolkaasi mudug dagaalka oo salka ku haya muran dhuleed ayaa soo jiitamayay in muddo ah dadaalo dhowr ah oo la doonayay in lagu qaboojiyana ma miro dhalin haddaba dadaalada nabadeed ee hadda socda iyo baaqyada lagu dalbayo joojinta colaadda warbixin ku saabsan waxaa gaalkacay nooga soo diray wariyaha v o e-da cabdiwaaxid macalin isaaq
inkastoo ay degan tahay xaaladda deegaanada galbeed ee gobolka mudug oo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed haddana waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka ka socda kulamo ay yeelanayaan qaar ka mida waxgaradka iyo mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland kuwa oo lagu doonayo in xal waara looga gaaro xaaladda deegaanada galbeedka gobolka oo ay kusoo laalaabteen colaad taa oo sababtay dhimashada in ka badan sodomeeyo ruux iyo dhaawaca tiro kale waxaana mas-uuliyiinta labada dhinac iyo duqeyda dhaqanka ay gorfaynayaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha soo laalaabtay ee ka jira galbeedka gobolka kulan maantay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka ay ku yeesheen qaar ka mida waxgaradka gobolka mudug deegaanada puntland ayaa waxa ay ka soo saareen baaq nabadeed oo ku aadan sidii xal waare looga gaari lahaa xiisada deegaanada galbeedka gobolka taa oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed suldaan cabdiqani qorane oo ka mida waxgaradkii ka qaybgalay kulanka ayaa baaq nabadeed u diraya dhinacyada ku dagaalamaya galbeedka gobolka kow waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaarihii naf iyo maalbarahaa ee soo kala gaaray waraaraha dirirtu dhex martay dagaalkaas oo ah dakhar ku dhacay nabaddii gobolka mudug ee muddooyinkan dambe lagu nastay laguna helay deganaansho iyo guulo nabad ku wada noolaansho iyo isdhexgal bulsho ah labo waxaan cod dheer ugu baaqaynaa beelaha walaalaheen ah ee ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug in ay nabadda eexsadaan joojiyaan colaadda si shuruud la'aan ah dhiigga xurmada leh ee ay iska daadinayaanna ilaahay uga cabsadaan khilaafka jirana ay ku xalliyaan wadahadal isqancin iyo isu tanaasul annagu xasuusinayna nusuusta kitaabka iyo sunnada ay ka mid yihiin axaadiista nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayhi iyo alle hadalkiisa dembi walba alle wuxuu mudan yahay inuu dhaafo marka laga reebo qof mushriknimo ku dhintay ma ogiye ama qof mu'min ah oo mu'min kale si urakaca u dilay lambar saddex waxaan taageeraynaa wadahadallada nabadeed ee u socda odayaasha iyo waxgaradka labada beelood annagoo ku talinayna in shuruud la'aan iyo wadajir lagu aqbalo go'aannada ay isla gaaraan lambar afar waxaan ka mahadnaqaynaa dadaaladii ay labada maamul ee puntland iyo galmudug ku xakameeyeen dagaaladii kal hore dhex maray labada beelood waxaan sidoo kale bogaadinaynaa dadaallada ay labada maamul hadda ka dhex wadaan labada beelood annagoo ku ta'kiidinayna sii xoojinta gudashada waajibka ammaano ee ka saaran nabadda iyo badqabka beelaha ay xukumaan iskana sii saaraan xil dowladnimo oo dheeri ah sidii dagaalkan loo soo afjari lahaa sida ugu dhaqsaha badan si loo xoojiyo taabagalna ay u noqdaan dadaallada nabadeed ee socda waxaan qurba joogta iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee aan dabka dagaalkaas uusan ku baxaynin ugu baaqaynaa inay nabadda u hiiliyaan qaybna ka noqdaan xalka iyo dadaalada nabadeed ee socda aysanna gacan ka geysan badashada geerida iyo guuldarrada colaadda namber lix waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka beelaha kale ee ay dhaliyada iyo oodwadaagta yihiin beelaha diriray gaar ahaan odayaasha dhaqanka culamaa udiinka iyo waxgaradka kale inay wax kasta oo qaali ah u huraan joojinta dagaalkan oo haddii uu sii socdo garaafan kara dad dal diin iyo dunyo intaba waxaan ku dhiirigelinaynaa dhinacyada oo dhan inay dhexda u xirtaan sidii lagu gaari lahaa nabad waarta oo u dhaxaysa dadka walaalaha ah ee ku nool gobolka mudug lambar toddoba waxaan ogeysiinaynaa dadka soomaaliyeed inaan sii wadi doonno heeganna u nahay daminta dabka conaadeed ee baxaya iyo xal u helidda dhibaatadan ilaa laga gaarayo nabad waarta oo loo dhanya lambar siddeed guud ahaan deegaanada kale ee dadka dad soomaaliyeed ay ku dhex marayso dirir iyo dagaal sokeeye sida degmada towfiiq deegaanka afbarwaaqo ceeri gaabo dhacawaley e, maamul goboleedka hirshabeelle iyo goobaha la midka ah waxaan ugu baaqaynaa dadkeennaas inay dirirtooda nabad ku beddeshaan nolosho- noloshana isugu hiiliyaan ee aysan geeri gablan iyo guri ba'ay dambe isugu noqon suldaan maxamed cilmi shirwac oo ka mid ah salaadiinta waqooyiga magaalada gaalkacyo ee puntland ayaa dhinacyada ka dalbaday joojinta dagaalada ku soo laalaabtay galbeedka gobolka waxaan aad u jeclaanaynaa aad u jecelahay in la tixgeliyo sida ay noo daqan- noo dan- danqatay arintaas aan uga daqnanana in ay uga daqnadaan bulshaweynta soomaaliyeed tan meelaha dagaalku ka dhacayo sida tan mudug oo kale aan waxbana lala harin diinta islaamka allaha nagu quweeyo diinta islaamka allaha quweeyo si kastaba ha ahaatee dadaalada ay wadaan duqayda dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland ayaa lagu doonayaa daminta xiisada galbeedka waxaana mas-uuliyiinta labada dhinac ay gorfeynayaan sidii xal waare looga gaari lahaa xiisadaha kusoo laalaabtay galbeedka gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha guud ahaanba dhegaystayaal idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
Yeah.
oo